alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi wasaxbih wasalama tasliima kahiira waxaynu ku dhex jirnay baabu alijaara wuxuu ka hadlayay shuruudda caqdigan wa tushtaratu waxaa la shardiyaa buu uhi fi lijaarati fii caqdi alijaara ama ijaaratu cayn ha noqoto ama ijaaratu dhimma macrifatu raakib baa la shardiyaa daabadda ka fuulaya garashadiisa haddii waxaa la kala kiraysanayaa daabad ay tahay bimushaahadatin lagu garto arkitaan la arkayo aw wasfin ama sifayn lagu garto taamin wasfigaasoo ah mid dhammaystiran waayo haddii daabad la kala kiraysanayo lirukuubi loo kiraysanayo dee raakibku waa kala duwan yahay marka la eego dararka iyo dhibka ka soo gaadhaya daabada waxay ku kala duwan yihiin mid waa dakhm oo aada buu u ballaadhan yahay midna waa naxiif oo waa dhuuban yahay oo waa weyd mid waa thaqiil midna waa khafiif marka waa in raakibka la isla garanayo oo ama uu yahay mid la arkayo arag lagu qiyaaso amaba se la sifeeyo wakadaa saas oo kale tushtaratu waxaa la shardiyaa macrifatu maa shaygii garashadiisa macrifatu maa shaygii garashadiisa ayaa la shardiyaa yarkabu uu fuulayo addaabata daabada caleyhi isaga uu ku fuulayo maagaasi oo min maxmilin ah min mixmalin miimka hore waa la hoos dhigayaa ka labaadna waa la kor dhigaya mixmal waa hawdajkii iyo wakayrihii mixmalka waxaan ahayn waayo shayga daabadda lagu fuulayo laftiisu waana kala culus yahay daabadda lafteedana waa u kala fiican yahay hadduu caddaysimo ku fuulayo iyo hadduu heerye ku fuulayo iyo haddii hawdaj uu saaranayo iyo haddii uu wax iska xigsiinayo firaash iyo wax la mida waa in la garta iyadana wayushtaratu waxaa kaloo la shardiyaa fii ijaarati dhimma dhimo kiraynteeda waxaa loo shardiyaa fi lijaarati alwaaridati cala dhimma dikru jinsi daabbati daabada jinsigeeda in la sheego la kala kiraysanayo ma geelbaa ma dameeraa ma fardaa watushtaratu waxa yushtaratu waxaa la shardiyaa dikru nawcihaa nooceeda in la sheego ile geela laftiisiiba anwaaca oo fardihiiba anwaaca oo dameerihiiba anwaaca marka jinsiga guud marka la sheego noociina waa la shee waa in la sheego waayo aqraadiyo ujeeddooyinka lakala lee laga leeyahay shaygan la kala kiraysanayo ayaa kala duwan kala duwanaanshaha ajnaasta iyo anwaacda awgeed wayushtaratu waxaa la shardiyaa dikru kownihaa ahaanshaheedii sheegista la sheego daabaddu ay tahay dakaran laba ay tahay aw unhaa ama dhadig ay tahay liajli rukuubi rukuub daraaddii marka loo kiraysanayo laa fi listijaari ay laa yushtaratu lama shardiyo daalika kaa hore loo soo sheegay fi listijaari kiraysigii dhexdiisa lilxamli in wax lagu rarto wax lagu qaato loo kiraysanayo oo markaa haddii ay tahay ijaaradu ijaaratu dhimma ile ijaaratu lcayn hadday tahay waaba mushaahadba waaba la arkayaabee ta la kala kiraysanaye hadday ijaaratu dhimmo tahay oo ijaaradu caqdigani uu ku dhacayo qofka dhimadiisa oo laga rabo daabadda lagu heshiiyey inuu taxsiiliyu soo xaadiriyo waxaa shardiya in jinsigeeda la garto jinsiga dabadina la garto nooca ay jinsigaa ka sii tahay lana garto inay tahay lab iyo inay tahay dhadig taasi waa goorma waa haddii loo kiraysanayo daabadda lirukuubi waayo markaa lirukuubi loo kiraysanayo ayay aqraadu kala duwanaanaysaa ajnaasta iyo anwaacda iyo sifaadka kala duwanaanshahooda ay kala duwan yihiin awgeed laakiin haddii lilxamli un loo kiraysanayo maqsuudku waa maxay de waa naqlu hada shay ilaa makaanin mucayan oo waxaa dee lagu qaadayo ee lagu raraayo in dee meel la geeyo waxaa lagu qaaday ama gaadhi ha noqdo ama diyaarad ha noqdo ama tareen ha noqdo ama gaadhi ximaar ha noqdo ama neef geela ha noqdo ama dameer ha noqdo maqsuudku waa inuu xaasilo uun oo taxsiilu annaql naqlinta xaasilinteeda weeyaan maqsuudku markaa iyada waxba lama shardinayo macrifatu اljinsi waannawc iyo dakar iyo unho tahay tahay lama shardinayo hal mas-uulu markaa taa ka soo reebo markuu ku sheegay haddii daabada loo kiraysanayo lilxamli inaan la shardiyin bayaanu اljinsi waannawci wa kowniha dakaran aw unhaa ayuu hal masale ka soo reeba wuxuu uhi ilaa in kaana inuu yahay mooyaane ee almaxmuulu dee kala qaadaya ilaa xamli buu ahaa wixii u dambeeye lasoo sheege kala qaadaya inuu yahay mooyaane inuu yahay mooyaane kala qaadaya shayga la qaadaya naxwa zujaajin linaxwi zujaajin ay naxwa zujaajin quraaradoo kale khabaru kaano markaa laamta lagu ziyaadiye weeye haddii waxaa la qaadaya zujaaj zujaajna waa muthalathu za oo zajaajna waa la odhan karaa zujaajna waa la odhan karaa zijaajna waa la odhan karaa saddexduba waa ku banaayeen waxaa markaa zujaajka la mida kulu maa yusric ilayhi alinkisaaru wax kasta oo jabitaanku uu ku soo degdegayo jabitaanka u nugul haddii markaa maxmuulku uu yahay waxaa lagu raraya daabadan wax jabitaanka u nugul sida jalxadihii oo kale iyo waxyaabaha quraaradaha ka samaysan iyo oo dee daabo da dawaabtiina waa kala duwan yihin socodkay ku kala duwan yihiin oo waxaay ku kala duwan yihiin dheerayntay ku kala duwan yihiin oo marka waa in la caddeeyo jinsigeeda nooceedana waa in la caddeeyo walow lilxamliba ha loo kiraysanaye waayo maxmuulkiiba ayaa keensanaya taa oo nooc gooniyo doonaya dee markaa noocii uu doonaya inuu yahayo in kale waa in la ogaado wa kadaalika waddada lafteeda loo kiraysanayaana waxay shardi ka dhigi kartaa in la ogaado daabada walow lilxamliba ha loo kiraysanaye haddaad tusaalahaan gaadhi kiraysanayso ood gaadhigaa u kiraysanayso inaad ugu safarto meel rafa dee nooc gooniya ayuunbaa mara haddaad doox u kiraysanayso nooc gooniyaa mara haddaad saxaro u kiraysanayso nooc gooniyabaa mara haddii meel dhiidhila aad u kiraysanayso dee nooc gooniyabaa mara marka waa in la caddeeyo si loo ogaado noocii inuu yahayo iyo in kale wamaa shaygii buu uhi yaxtaaju uu u baahan yahay ee almuktari ka kiraysanaya waa mustaajirkiie ilayhi isaga xaggii uu u baahan yahay litamakuni si uu uga tamakuno uu ugu suurto galo min alintifaaci intifaaci uu ku intifaacayay daabada ama shaygan dee uu kiraystay uu ku intifaacayay wuxuu u baahan yahay ee u suurto gelinaya ku intifaaca shaygan uu kiraystay wadaalika kaasi kalmiftaaxi waa sida furihii daarta ama gaadhiga wazimaami iyo hoggaankii iyo walxisaami caynkii waa xadhigga halkaa caloosha laga mariyo neefka geela marka la rarayo ee rarkaba ku haya dee waa cayn wareegay haddii la idhahdo khalaas wixii saaraa waa ka dhacayaan weliba waa ka laalaadsamaya waalqatabi iyo heeryadii iyo wasarji koorihii fa huwa maagaasi cala almukri ka kireynaya dushiisa ayuu ahaaday isaga ayaa laga rabaa waayo ka shayga kiraynaya maxaa waajib ku ah inuu kan kiraystay tamkiiniyo istiifaa almanfaca manfacada oofsashadeeda haddii waxyaabahan uu ka haysto oo aanu soo raacinna yacni ama tamkiinin weeye macnaheedu wixii ay waajib ahayd inuu tamkiiniyo u suurto geliyo aw likamaali lintifaaci ay wamaa shayga yaxtaaju uu u baahan yahay almuktari ka kiraysta ilayhi isaga uu u baahan yahay likamaali lintifaaci in litamakuni uga baahan yahay si uu tamakuni ugu suurtowdo min kamaali lintifaaci yacnaa intifaac kamaalkii dhammaystirankii wadaalika kaasi kamaalulintifaaci uu ku xidhaya kalmaxmili oo kale weeye waa hawdajkii oo kale walghitaa'i iyo wixii dusha lagaga daboolaya qoraxda ka celinayay iyo wadalwi waadaantii iyo walxabli xadhiggii fa cala almuktari buu ahaaday waayo kuma xidhnaa istiifaa'ulmanfaci kuma xidhnaa ee kamaalu istiifaa'i lmanfaca ayaa ku xidhan arrimahana markaa arrimo nas ku soo arooray maaha dee curfiguunbaa loo celinayaa oo curfan waxaa caqdulijaara uu keensanaya inuu noqdo cala almukri ka kireeye isagaa laga sugayaa waxaa caqdulijaara uu keensanaya inuu ahaado cala almusta'jirna dee isaga ayaa laga sugaya a curfiguna dee waa isbedbedelaayo waktiba waa si wa cala almukri buu ihi ka kireeye dushiisa waxaa fii ijaarati dimmati kirada dimada ku tacalluqda alkhuruuju baa dushiisa bixitaan macahu ka shayga ka kiraystay uu la baxo bimacnaa uu raaco oo tusaalehaan wuxuu ku yihi gaarhigaaga inaad igu qaaddaa baan kaa kiraystay ama waxaan kaa kiraystay inaad maka i gaadhsiiso ama isagu ha raaco ama cid naa'ibkaa ha raaciyo shardi maaha inuu isagu raaco cid naa'ibkaa buu raacin karaa wataxmiilu baa dushiisa ah raritaan uu raro daabadii laga kiraystay walxatu iyo dejin rarkii uu ka dejiyo wa irkaabu shaykhi qofkii da-da ahaa inuu saaro ayaa dushiisa ah isagu markaa aan awooddiisa ku kori karahayn wa ibraakuljamali ay wa tabriikuljamali awrkii fadhiisintiisa dushiisa ah lilmar'ati gabadhii uu u fadhiisiiyo iyo wadaciifi kii taagta daraa yari awgeed ama dee weydnimo ama xanuun awgiiba oo mar haddii ijaaradu ijaaratu waxa weeyaan dima ay tahay dee qofka dimadiisiibay ku tacalluqday oo tusaalayaashii na soo maray darsigii shalay oo kale yacnaa istaajartuka buuhi waan ku kiraystay mar haddii la kiraystay markaa oo shaksigii la kiraystay ama isaga iyo daabadiisii la wada kiraystay howlahaasoo dhan isaga ayaa laga rabaa shaqooyinkaasoo dhan inuu qabto waayo waxaan suurtoobahayn manfacadii markaa shaygan loo kiraystay in la oofsado kuwan la-aantood walilmuktari buu ihi ka kiraystay waxaa u bannaan an yastawfiya inuu oofsadaabaa u bannaan oo uu laasto almanfacata manfacadii iyo waxtarkii shayga u kiraystay bilmacruufi curfigu siduu keensanaya inuu ku oofsado lafteedii inuu oofsado macruuf uu ku oofsado ee biladii yaqtadiihi alcurf sida curfigu waxa weeyaan uu keensanayo macnuu waxa weeye tusaale ahaan dee khamiis buu kiraystay safaarini baa khamiis kiraystay khamiiskaa inuu manfacadii dee u kiraysto lilubsiya uu ka oofsadaabuu xaqu leey laakiin dee taa curfigaa lagu xadidayaa hadduu curfigu yahay khamiiskani inuu yahay mid maalintuu la xidho oo lagu xaragoodo dee habeenka waa inuu bixiyo macruuftii waa taa wakadalika hadduu gaari kiraysto waxaa curfan loo isticmaalo dee waa inuu ku isticmaalo wixii kalena waa inuu ka ilaaliyo dee alcaadatu muxakama aw milahaa walahu waxaa u bannaan an yastawfiya inuu oofsado milahaa manfacadu u kiraystee lagu heshiiyey mid lamid a intuu iyadiiba ka leexdo oo tusaalehaan magaalo xaggan galbeed ka xigtaa hargeysa ayaa waxaa tidhi gaadhigan waan ku tegayaa iga kiree mid xaggan beri ka xigto oo ay isku waddo uun yihiin isku kilomitirna ay u jiraan ayaad u kaxaysatay dee way bannaantay iyada lafteedii yaanay ahaani waa milahaa ama waxaad u kiraysatay tusaale ahaan dhulkii inaad ka beerto geed mucayana mid lamida xagga dararkaa laga hadlaya maslaha hore inuu sheegnay ama ka darar yaroo duunahu ah min baabi alawlaa waad ka beeri kartaa laakiin maxaa la diidan yahay yacnaa mid fowqaha ah ka sarreeya xagga dararka cayntan markaa la kiraystay uu ku keenayo ayuun baanad ku samayn karin waay imaa binafsihi naftiisuu ku oofsan karaa aw bimili ama isagoo kaluu ku oofsan karaa oo manfacadii isaga laftiisaa oofsan karaoo tusaalehaan khamiiskii uu kiraystay isaga laftiisaa xidhan kara ama bimili mid isaga oo kala ah ayaa tusaale ahaan xidhan karo isagu u ogolaado ile manfacadii isagaa mulkiye laakiin ama mid isaga dee xagga dararka iyo dhibka khamiiska uu ku keenayo ka yar ka hooseeya laakiin mid isaga khamiiska kaga darar badan ima xidhan karo oo tusaale ahaan waxa weeyaan isagoo ballarhkiisan uu yahay laba iyo labaatan ayuu mid u baahan soddon uu ihi kanaa xidhanaya khamiiskan kareed soo qarxin maayo gebigiisa uu kala dilaacayaa wakadalika gaadhigii oo kale ama faraskii uu kiraystay ama awrkii mid isaga oo kale ah ayaa manfacadaa uu ku oofsan karaa oo bimacnaa u ogolaan karaa xagga dherarka iyo wasniga iyo buurnida iyo waxyaabahaas laakiin mid fowqahu ah lama ogola faida istaajara waaba kuu tusaale wuxuu idhi hadduu kiraysto qofku ardan buu kiraystay wuxuu u kiraystay liyasraca suu u beero xintatan heed xinto suu uga beero qamadin zaraca waa beeraa oo inuu beeraabaa u bannaan milaha iyadoo kale xaggee kala mid a min jihati darari cala alardi dhibka ay ku keenaysa dhulka wakadalika duunahana waa ka beeri karaa min baabi alawla hadduu miligu bannaado duunkuna waa bannaanyi laakiin akaru minhaa dararan mid dhulka kaga dhib badan kama beeri karo aw liyarkaba ama wuxuu u kiraystay istaajara daabatan buu kiraystay liyarkabahaa suu u fuulo arkaba waa fuushiyaa milahu isaga oo kale aw duunahu laakiin fowqahu la wain jaawasa buu dha haddaba hadduu dhaafo almuktari almakaana buu dhaafay meeshii makaankii almuqtaraa ee la kiraysanaya sheegan ilaahi xaggiisa loo kiraysanayey isaga loo kiraystay oo tusaalaha wuxuu ku uhi gaadhigaagaa iga kiree ilaa halkee ilaa gabiile buu idhi waaba iska dhaafay oo booram uu tegey lazima waxaa ku waajibay almusamaa baa ku waajibay ujuradii la magacaabay baa ku waajibtay fi lmakaani hae fii muqaabalati lmakaani makaankii marka hore lagu heshiiyey muqaabilkiisa oo ilaa gabiila intii lagu heshiiyey baa waajib ku ah markaa maxaa soo hadhay zaa'idkan uu ku darsaday wa ujratulmithli baa ku waajibtay masaafada oo kale kiradeed lizaa'idi xaala ay u sugnaatay ujratulmithligaasi masaafada zaa'idka ah ee makaankii lagu heshiiyey zaa'idka markaa ka ah dheeraadka ka ah wayajuusu waxaa bannaan buu ihi tacjiiluulujrati baa bannaan kiradii qadimitaankeedaa bannaan wa ta'jiiluhaabaa bannaan iyo dib u dhigisteeda yacnaa labaduba waa bannaan yihiin waa fi lijaarati alcayniya weeye iska ilaali oo ijaaratu dime maxaa lagu sheegay taqdiimu alujra inay waajibta oo majlisulcaqdiga lagu dhiibayo ra'su maalkii salamka oo kale dee ay tahay oo dee waa salam lmanaafic salam alacyaan iyo salam lmanaafic ayaa kala jiro markaa ijaaratu dima waa salamu maxay almanaafic manfaca la qadimayaa ujradeedii manfacadiina waay waxay saaran tahay dima fii dimati almu'ajir ka kireeyey dimadiisa isaga ayaa laga rabaa markaa tanuu ku leeyahy tacjiil ujri iyo ta'jiila labadu waa ku bannaan yihin waa ijaaratu alacyaan ijaarat alcayn alijaarat alwaaridatu cala alcayn labadu waa ku bannaayeen oo qofkii mucayankaa aad kiraysanaysay tii istaajartuka waan ku kiraystay hebelow waxa weya waad u qadimi kartaa ujuradii waana dibdhigi kartaa intuu camalka dhammaynayo wakadalika waxa weeyaan daabadii mucayanka ahayd qofka aad ka kiraystay ujuradii waad u qadimi kartaa waana u dibdhigi kartaa haddii shardi uu bedelo dee waa halkeed oo lagu shuruutamo tacjiil ama ama taakhiir ama curfi labada midkood uu keensanayo taakhiirka ama ta'jiilka almacruufu curfan waa kalmashruuطi sharطan dee fain aطlaqaha hadduu iطlaaqahaa ujradii buu iطlaaqay oo haddii meesha maxaa ku qarsoon haddii lagu heshiiyo tacjiil dee waa calaamaa waxa weeyaan sharطa oo sida ay ku shuruutameen haddii taakhiir lagu heshiiyena waa saas oo kale haddii la iطlaaqa haddaba ka waran oo caqdulujra ayaa dhacay iyadoo markaa aan la sheegin ujradu mucajalay noqonaysaa waa la qadimayaa qabla istifaai almanfaca istifaau lmanfaca laga horaysiinaya mise way ka dambaynaysaa waa la iطlaaqay tacajalat buu yidhi way way degdegaysaa ee alujratu horena way noo soo martay hamanulmabiica oo kale shayga thamankii lagu iibsaday haddii dee lagu heshiiye inuu mucajal noqonayo waa sidaa lagu heshiiye haddii lagu heshiiye inuu noqonayo muajalla waa sidaa lagu heshiiye haddii la iطlaaqana maxay ahayd muxuu noqonayey mucajal buu noqonayey oo cuquudda markaa aqbasho ta'jiil iyo tacjiil haddii la iطlaaqo maxaa lagu qaadayaa cala tacjiili baa lagu qaadayaa waaya wayajuusu waxaa bannaan buu ihi fii ijaarati dimmati ijaarada dimada ku aroortay dhexdeeda waxaa bannaan tacjiilulmanfacati baa bannaan manfacada tacjiilinteeda iyo wa ta'jiiluhaa baa bannaan iyo muddaynteeda labadu waa bannaayin markuu manfaco yidhi muxuu meesha ka saaraya ujradii ujrada ta'jiilkeedu miyuu bannaanyahy yaa ijaaratu dimma ujradii oo kiradiia in la dibdhigaa ma banaana oo sidii baycu salam raasamaalkiisa majlisulcaqdiga waa in lagu kala qaato wey waa salamu lmanaafic waaye laakiin manfacada lafteedii oo almanfacatu almuslamu fiiha manfacadaa la qadimay hamankeedii in la tacjiiliyaa waa bannaan tahay oo lagu heshiiyo in iyadana majlisu caqdiga lagu kala qaato xaalla ay noqoto in la ta'jiiliyana way bannaantay masaladii horunbay dee u sibir saarayaan oo waxaa baabu salam markaynu joognay almuslamu fiih oo ah shaygan markaa ama cayntan la kala iibsanaye hamankeedii la qadimay inay xaallo inay noqoto iyo mu'ajalo noqoto labadu waa bannaantay waa kuwa yidhi tanna waa sidii oo kale un halkii bay marinayaan oo acyaantii iyo manaaficdii waxa weeyaan baabu salam marka la joogo isku meel bay marayaan shaafici waa kuwiisaa qabay aimada kalena waa kuwii qabay inay shardi tahay in almuslamu fiihi shaygan lacagtiisii la qadimaya fii beyci salam uu noqdo maxay muajal ila ajalin macluum waayo jawaabta shaaficiyadana baabkaa markaynu maraynay xadiidka ay ka jawaabeen ayaynu soo sheegnay wadaadow wain talifat markaa iska ilaali ijaaratu dimma manfacadaa la tacjiilin karaa lana ta'jiilin karaa laakiin ujrada waxaa waajiba in la tacjiiliyo lama ta'jiilin karo ijaaratulcaynna labaduba waa ku bannaan yihiin wain talifat buudhi hadday baabado alcaynu cayntii baa baabaaday cayntii almustaajaratu ee mid la kiraystay ahayd ayaa baabaaday ijaarata cayn lagu kiraystay ijaaratu dimo wuu keeni doonaa cayn mucayana baa la kiraystay gaadhigan iga kiree faraskan iga kiree awrkan iga kiree addoonkaagan iga kiree dabeetana cayntii baa baabaaday oo dee gaadhigii tusaalahaan waaba qallimayba iyadoo muddadii aanay dhammaan lagu heshiiyey ama addoonkii baa dhintay ama gurigii baa dumay infasakhat waa fasakhmaysaa alijaaratu baa fasakhmaysaa fi lmustaqbali bay fasakhmaysaa ay fi ma yastaqbilu min azamaan intii hore ee manfacadii uu soo oofsaday ama muddadii ka tagtay iyadu fasakhmi mayso ee ujradii musamaayda la magacaabo wixii kaga soo hagaaga ayaa qofkii lagu yeelanaya tusaale ahaan toban maalmood buu gaadhiga kiraystay shan markuu isticmaalayay ayuu gaadhigii duqeeyey shantaa uu isticmaalay ujradeedu waa ansaxaysaa intii kiradii lagu heshiiyo wixii kaga soo hagaaga marka loo qaybiyo maalmaha ayaana lagaga yeelanaya shanta hadhayna caqdigii ijaaradee ku dhacay waa fasakhmaya waayo dee xaggee laga oofsan doonaa manfacadii waaye cayntii baa baabaadaybe wain tacayabat buu ihi haddii ay iimowdo cayntii la kala kiraysta iijaarat alcayn takhayara waa kala dooranayaa muxuu kala dooranayaa cidda wax kala dooranaysa waayo waxaa wax kala dooranaya almuktari ama almustaajirkii wax kiraystay ama ciintani ha noqoto mid marka horeba shaygu uu lahaa oo ku qarsoonayd oo dee manfacadii raad ku yeelanaysa ama mid bacda alqabdi markii ay kusoo wareegtay kadib waxa weeyaan uu yeeshay shaygu haddii markaa mu'ajirkii oo kii shayga kireeye ahi uu ceebtaa markiiba islaaxiyo ikhtiyaar meeshii ma jiro sidiisiibuu caqdigii ku soconayaa horu usii soconaya khiyaarna yeelan maayo mustaajirku haddii kalese wuxuu khiyaar u yeelanaya inuu caqdigii fasakho waayo caqdigii markuu fasakho haddii aan muddadii lagu heshiiye waxbaba aanay ka soo wareegin wax dee ujrada ay wax kaga hagaagi karaan caqdigu uu fasakho dee laa shay caleyh kana cayntiisiibuu kaxaysan doonaa oo uu la tegi doonaa haddii waxa weeyaan isagoo shaygii manfacadiisii wax ka mida oo oofsaday uu ceeboobo faskin inuu xaq u leeyahay ayay jumhuurtu waxa weeyaan ay itlaaqeen waxaa kaluu xaq u leeyahay inuu iska haysto oo arshul caybka uun la siiyo arshul caybka see loo siinaya waxaa la eegayaa shaygan markuu ceebtaa ka badqabay iyo markuu ceebtan leeyahay kiradiisa inta udhaxaysa marka intiibaa isaga loo celinaya looga celinaya maxay ujaradii looga celinaya tusaalahaan gurigii bullaacadihiisiibaa fatahayba waxaa la eegaya gurigan markay bullaacadihiisu caadi yihiin iyo markay fatahsan yihiin yacanaa labada xaalood kirooda inta udhaxayso kon dollar baa udhexeeya lahi intiibaa loo celinaya fain kaanad hadday tahay buu ihi alijaaratu hadday tahay fi dima ay waaridatan cala dimma lam tanfasikh fasakhmi mayso goormaanay fasakhmahayn cinda talafi alcayn haddii cayntii ay baabaado uu keenay dee kan dimadiisa kiradu ku dhacday walam yatakhayar ikhtiyaarna yeelan maayo mustaajirku haddii ay ceebowdo taa hor iyadu waa ka duwantay waayo dee shay mucayana qofka lagama karaysana soo ma ogi ya shay sifaadla baa laga kiraystay marka kii hore uu keenay ee sifaadkii leh hadduu baabao mid kalun baa laga rabaa oo sifaadkii leh gaadhi baa la yidhi gaadhi basa ayaan waxa weeyaan iskuulkayga u rabaa gaadhi basa iga kiree dimadiisa ayay ijaaradu ku dhacday soo maarkiisa oo laga rabaa hadda inuu soo ixdaariyuu keeno gaadhi sifaadkaa leh wuu keenay gaadhigii baa duqeeyey ijaaradii fasakmi mayse waxaa la leeyahy kii baa lagaa rabaa halkeeduunbay taagantah hadduu kii duqeeyana kii kii baa lagaa rabaa sifaadkii lahaa walow toban miyay duqeeyaan ila shay baskaa hore cayntiisa lagama kiraysan moogta oo ijaaradu caynta baskaa hore kumay tacalluqin ee maxay ku tacalluqday ninkan dimadiisa dumadiisa waxa saaran inuu keeno shay sifaadkaa iyo tilmaamahaa leh waa yahay bal lahu waxaa u bannaan kii kiiraystay talabu badaliha bedelkeeda inuu dalbo liyastawfiya si uu u oofsado yacni almanfacata manfacadii shayga uu u kiraystay yacnaa minhu bedelkaa uga oofsado wain talifad hadday baabaada buu yidhi al caynu cayntii allatii cayntaasoo istaajarahu qofku uu kiraystay ee ashaksu cala alcamali ay liajli lcamali camal awgiibuu u kiraystay fiihaa iyada lagu shaqeeyo ayuu u kiraystay fii yadil ajiiri ay ku baaba'do kii la kiraystay gacantiisa ayay ku baaba'day aw ama talifat ay baaba'do alcaynu caynti caynta almustaajaratu ee la kiraystay fii yadi lmustaajiri kii kiraystay gacantiisa ay ku baaba'do bilaa cudwaanin baaba-a si xaalo uu yahay gardarro la-aan iyo xadgudub la-aan lam yadmanhaa mag dhabi maayo yadu waa yadu amaana fi lxaalatayni suurada hore waxa weeye cayn baa la kiraystay cayntaa waxaa loo kiraystay inuu qofkani ku shaqeeyo waa cagaf oo kale tusaale ahaan waxaa loo kiraystay inuu ku shaqeeyo oo waxa weeyaanuu beer ku qodo dabeetana waxa weeyaan cagaftii baa baabaaday oo shaqadaa intay ku jirtay baabaaday min hayri cudun waxba laguma leh ama qof baa la kiraystay waxaa loo kiraystay qofkii inuu maro tolo ayaa loo kiraystay dabeetana maradii baa tolmihii ku baabaaday isagoo waxaad gudub aan samayn waajibkiisa araanaan ka gaabin mag dhow la odhan maayo dee xaqdarro marada kumuu hayna waa loo fasaxay inuu ku shaqeeyo shaqadii baana wax ku noqotay wa kadaalika qofku cayntii uu kiraystay gaadhiguu kiraystay addoonkii uu kiraystay isagoo gacantiisa ku jira hadduu baaba'o aafa samaawiya uu ku baaba'o waxaad guduba isagoon samayn yaddu waa yaddu ammaana waxba laguma laha lam yadmanha oo suurada hore kii la kiraystay shaygii la yidhi ka shaqee ee shaqadii ku baaba'ay mag dhabi maayo faarad baad looxaan u geyso waxaad tihi looxaanta ay jexjeexa baashii baa xumaatoo jiidhayoo barhtankay ka kala goysay waxba laguma laha mar haddaanu xadgudub samayn suurada dambena kii ajiirkee kiraystay waxba laguma laha haddii cayntii uu kiraystay gacantiisa ay ku baabaado wain talifat wain talifat buu yihi hadday baabaado alcaynu allatii cayntaasoo istajaara uu kiraystay ee almustaajiru kiraystuuhu shaksigiiya calalcamali camal uu u kiraystay fiihaa cayntaa uu ka shaqeeyo waxaa la kiraystay markaa waa qof alcaynu baa baabada allatii cayntaasoo ista'jara uu kiraystay almusta'jiru hu oo ajiirkiya kii la kiraystay uu kiraystay calalcamali camal uu u kiraystay fiihaa cayntaa uu ka shaqeeyo oo maradii oo kale qofka loo kiraystay inuu tolo iyo looxaantii loo kiraystay inuu jeexjeexo fii yadil ajiiri kii la kiraystay gacantiisa ay ku baabaado awil caynu ama caynta ay baabado caynta almustaajaratu ee la kiraystay fii yadilmustaajiri kii kiraystay gacantiisa intay ku jirta ay baabaado bilaa cudwaanin cudwaan la-aantii ay baabaado lam yadmanhaa magdhabi maayo wain maata hadduu dhinto axadulmutakaariyeyn labada wax kala kiraysta midkood walcaynu waxaal alcaynu cayntii lakale almustaajaratu ee la kiraystayna baaqiyatun ay weli joogto lam tanfasikh ijaaradii fasakhmi mayso oo tusaale ahaan mukrigiibaa dhintay waxaa nool muktarigii ama mustaajirkii waxba dhimashadiisa kama khuseeyaane caqdulijaaru intuu shaqaynayo yaana waa waqti muddadii lagu ballamay ayuu caqdigaasi shaqaynaya oo cayntii waa sii isticmaali karaa kamana joojin karaan warafadu waayo manfacadeeda dee iyaga hortood ayaa la iibiyey oo la kareeyey haddii uu dhinto mustaajirkii kii shayga karaystay baa dhintay qabla intihaa'i lmudda muddadii oon dhammaan caqdulijaari fasakhmi maaye warafadiisunbaa meeshiida soo gelaysa xuquuqda kale maaligaaba oo iyaga ayuunbaa isteefaysanaya oo oofsanaya manfacadaa muwarikoodu uu ka dhintay sida amwaashii muwarikoodu uu ka dhintayba iyagu ay ula wareegayaan waida nqadat hadday dhammaato buu yihi almuddatu muddadii hadday dhammaato lagu heshiiyey haddii ay dhammaato muddadii lagu heshiiyey lazima waxaa ku waajibay ama ha noqoto ijaaradu ijaara cayniya ama dimiye lazima waxaa waajibay oo ku waajibay almustaajira ka shayga kiraystay radul cayni cayntii la kala kiraystay soo celinteeda yani calaa saaxibiha ku soo celiyo wa calayhi dushiisana waxaa cala lmustaajiri kaa kiraystay munatu raddi soo celinta ma'uunatu raddi soo celinta hawsheeda iyo kharashkeeda saas ayaa markaa mualifku uu yidhi oo shaygan dee qofkan ii ilaaliya iyahay kuma odhan kii lahaa dee wuu u dhiibay si uu uga dhamaysto manfacada manfacada markuu ka dhamaysto dee halkiisi waa inu kusoo celiyo saasay leeyihin waa sida mustaciirkii oo kale sidan ayaa waxa weeyaan tanbiiha ku taal imaamu nawwina uu iqraariyey ayib rawdadana wuxuu ku yidhi hada aqrab ilaa kalaami shaafici laakiin khazali iyo qolooyin kale waxay yidhaahdeen muajirkaa lagu leeyay isaga takhliyun baa dushiisa ah inuu shaygii iyo ciddii lahayd u kala baxo laakiin waa inuu muajirku wixii kharash ku baxaya soo celinta waa inuu isagu waxa weeyaan uu qabo calaa kuli xaal qadiyaddu taqdacu lilcurfi curfiguun bay u noqonaysaa saa'idka meeshaa ka shaqaynaya wakhtigaa shaqaynaya ka curfigu uu saaro hawsha iyo kharashka soo celinta kaas ayaa lagu leeyahy ama ha noqdo muajirka ama ha noqdo mustaajirka ha noqdee waaye wuxuu yihi waidaa caqada buu yidhi haddii uu gunto yani caqdulijaara calaa muddatin uu ku gunto muddo shaygaa muddada in la kala kiraystay ayaa lagu heshiiyey muddo mucayana aw ama calaa manfacatin caqdulijaari manfaca uu ku gunto manfacadaasi oo mucayana a sida dee xamligii oo kale oo fasallama uu dhiibo almu'ajiru kireeyihii alcayna cayntii la kala kiraystay lilmustaajiri uu dhiibo dee kii kiraystay wanqadat ilmuddatu muddadii ay dhammaato haddii mudda mucayana shayga la kala kiraysta aw madaa ama uu dhammaado zamanun wakti baa dhammaaday waktigaasoo yumkinu ay suurtagal tahay fii dhexdiisa istifaau lmanfaca manfacadii lagu heshiiyey caqdigu ku dhacay inuu oofsado istaqarad waa sugmaysaa ujiradii oo kiradii ah cala lmustaajiri bay ku sugmaysaa oo odhan maayo tusaale ahaan taniyo muddadii way dhammaatay laakiin manfacadii aan ka lahaa maan gaadhin de weligaaba ma gaadha ma ha gaadhin muddadii mar hadday dhammaato waad iska soo celinaysaa kiradiina waa lagu yeelanaya guri baad kiraysatay waxaad u kiraysatay lisukna sanad ama bil adoon weli aan degin boo xaamxaamanayo inaad aroostiyo waxbaad doonaysa waxbaad suu ka hagaagi waaye ayay muddadii dhammaatay kiradii keen weeyaan kumaan intifaacin maaha ama ku intifaac mar haddii lagu tamkeeniyey inaad ku intifaacdo inaad ku intifaacin mid adiga kuu taallo weeye waaye laakiin zaman mudda waa inay kasoo haddii lilmanfaca shayga loo kiraysto waa inuu zaman ay suurtagaltay manfacada inuu kaga oofsadaa waa inuu dee kasoo wareego caqdulijaarihi wajaba waxaa waajibay caleyhi cala lmustaajiri waxaa ku waajibay radulcayni cayntii uu kiraystay inuu soo celiyaa ku waajibay wayastaqiru waxaa sugmaya buu yihi cala lmustaajiri ka kiraystay dushiisa fi lijaarati alfaasida kiradii faasidka ahayd dhexdeeda ujratulmithli baa sugmaysa xayثu meel bay ujratulmithli sugmaysaa yastaqiru uu sugmayo almusamaa kii la magacaabay fi saxiixati ay fi lijaarati saxiixa caqdulijaarihi saxda ahaa a oo ijaaradu haddii ay noqoto faasida qofkii mustaajirka ahaana shaygii dee muddadii uu haystay lagu heshiiyey ama mudda dee uu ku intifaaci karaa ay ka soo wareegtay ama uu kuba intifaacayba la odhan maayo in caqdigu waa faasida kala dhaqaaqa la odhan maayo dee qofkani manfaca cid kala leedahay buu ayuu isticmaalo u ku intifaacay mar hadduu caqdigii faasid noqday waxaa looga wareegayaa ujratulmithl ayaa looga wareegaya shuruuddii aynu soo maraa qaar la waayo ujratulmithl baa lagu yeelanaya goorma ujratulmithl lagu yeelanaya waxa weeyaan hadday ujradani sax ahaan lahayd halkii kirada lagu yeelan lahaa ayaa lagu yeelanayaa maxay ujratulmithli ha ama ujratulmithligu musamihii tii lagu heshiiye la magacaabay hala mid noqoto ama ha ka yaraato ama ama ha ka badnaatee meesha aan lagu yeesheen musamaha ujradii lagu heshiiyeyna ujrada faasidkaa dhexdeeda ujratulmithli lagu yeelan maayo faslu fi ljacaalati aljucaalati aljicaala saddexduba waa ku bannaan yahi waa muhallathu ljiim weeye waaye lugata wamaa yujcal lilinsaani calaa shayin yafcalu waa qofka wixii loo yeelo ee laga siiyo wuxuu sameeyey ayaa jucaalo la yidhaahdaa sharcanna waa iltizaamu ciwadin macluum calaa camalin fiihi kulfa walow hayra mucayan waa inuu qof isa saaro ciwad ama bedel macluuma maxaa shardiga ciwadku inuu macluum noqdo kaasoo uu ka bixinayo camal kulfa ay ku jirto haddaanay kulfa ku jirin dee ma banaano israaf iyo tabdiir bay noqonaysaa soo ma camal hawlla dee hawl leh walow hayra mucayan baa ha noqdee waayahay waxaana u daliila mashruuciyadeeda qowlka ilah uhi fii suurati yuusuf waliman jaءa bihi ximlu baciir wa ana bihi zaciim galaankii baa la waayey qaaluu nafqidu suwaca almalik waliman jaءa bihi ximlu baciir sooma ninka keene baa idh ka keene loo dira waayo dee cid gooniya looma dirin laakiin camalkii baa camal waxa weeyaan la garanayo a dee almajiu ama alityaanu bisuwaci اlmalik ciwadkiina waa macluuma wa ximlu baciir awrintu qaadana waa waa la isla yaqaani dee markaa wakadalika waxaa u daliila xadiidka bukhaariy muslim wari min xadiidi abi saciidin اlkhudri ana naasa min asxaabi الnabiyi atw calى xayi min axyaa اlcarab falam yuqruuhum may soorin fabaynahum kadalika id ludiqa sayidu ulaa'ika faqaaluu hal macakum min dawaayin aw raaqin qالوا إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم قطيعا من الشاه فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بصاقه ويطفل فبرئ فأتوا بالشاء فقالوا لا نأخذ حتى نسأل رسول الله فسألوه فضحك وقال وما أدراك أنها رقية خذوها واضربوا لي بسهم شاهدكم مركوا محي عقدنا دحمري صحابته iyo qoladan odaygoodii madaxdooda la qaniinay dee caqdu jucaala ayuu ahaa haa qof mucayana dee lamay gelin heshiiska raaq shaqadaa ruqyada la ydhaha mid qabta ayuunbaa la rabay jucliguna macluum buu ahaa sooma oo dee waa shaa shiyaah yacnaa muxadada bay ahaayeen halaahiin se riwaayad qaarkood ku soo arooray xaajaduna waa keensanaysaa marka ujrada iyo jucaaladu waxyaabay ku kala duwayen oo kutubtii hore ayaynu ku soo sheegnay idaa qaala buu yidhi hadduu idhaahdo shaksun qof shaksiga maxaa shardi u ah jaa-isu tasaruf inuu ahaado ila waa tasaruf maaliye uu yidhaahdo man banaa tusaalaheediiu ku tacriifiyey manka banaa dhisa li aniga i dhisa xaa'itan gidaar ama dayr falahu waxaa u sugana calaya aniga uu igu leeyahay dirhamun waa tusaalune aw qaala ama idhaa man raddaka soo celiya liya aniga ii soo celiya aabiqi addoonkaygii iga baxsaday falahu waxa u sugan calaya dusheeda waxa ugu sugan kada dee dirham ama dirhamaan ama agtar de wuxuu sheego fa haadihi tani siiqadaa lihi fa haadihi siiqa jucaalatun weeye waa kaa khabarkii jucaalo bal tacriifkii ku daba iltizaamu ciwad ciwad buu iltizaamo dirham ama dee ka badan ciwad macluuma weeyaan weliba calaa camalin fiihi kulfo binaau lxaa'id iyo radd laabiq dee waa camal hawl u baahan weeye wax sahlan maaha walow hayra mucayan mucayan ma aha ee almajcuulu lahu dee oo qof dee hebel la idhaha wuxuu dirsado gooni u karaystay ma jiro caqdulijaariya halkaa waa ku kala duwan yihiin marka arkaan bay leedahoo waxay leedahay multazam oo multazim lilciwad mid ciwadkaa isa saaraya maalik maxaa loo odhan waaye shardi maa inuu maalik noqdo ee anaa arki kara tusaaleahaan dayrkii guriga rashiidoo jacabay markaasaan odhan karaa dayrkaa guriga rashiid ninka sameeya lahu calaya kada marka waa multazimunbaa shardiye maalik inuu noqdaa shardi maaha waaye wakadalika waxa weeyaan caamil oo waa kii dee shaqada qabanayey isaguna inuu majhuul noqdaa waa bannaantay marka hore iyo ciwad macluumah ciwadku waa inuu macluum noqdo iyo camal wain lam yakun macluuman waay iyo siiqo yukhtafaru buu yidhi waa laysu dhaafaa fiihaa dhexdeeda jucaalo dhexdeeda jahaalatulcamali baa laysu dhaafaa camalka jahaalada ku jirta markaa dee siiqada ama hadalkan la ridayo jahaalada ku jirta waayo xaa'itan ii dhisa ama addoonkii soo celiya camalkaasi la garan maayo muddada uu u baahan yahay hawsha uu u baahan yahay iyo waxaasoo dhan duuna jahaalatilciwadi ciwadka jahaaladiisa iyada laysuma dhaafo oo ciwadka maxaa shardiya inuu noqdo macluum inuu noqdo waayo nafna shaqayn mayso haddaanay maqal ciwad macluum oo yurgabu fii mili isagoo kale dee la daneeyo haddii la wax ku raaligeliya maxaa raaligelya dadka waxaa raaligelya waa kala duwan yihin mid baa labaatan ku raaligelinaya midna waxa weeyaan laba boqol keen buu odhanaya kala duwan yihin weliba jomitr ma ma ma kaxayso oo dhul soo cabir ma tiri mid wuxuu ku odhanayaa labaatan u noo dhiib sheekh midna wuxuu nagu yidhi intaanu jagay jagoyn yaro halkaasoo wadooyin iyo wax isgaleen aanu geynay laba boqol oo dollar un keen sheekh markaa dadku waa kala duwan yihin waaye adha waa madaxa la isla gelaya haddaanu ciwadku noqon macluum aanu noqon waaye hadduu majhuul noqdo caqdigani ma ansaxayaba hadduu idhaha man radda cabdii ardaytuhu addoonkii iga baxsaday ka soo celiya geeli iga lumay ka keena waan raali gelin doonaa lacag adag baa iga luntay baasaboor dikumentiyaa iga lumay ka keena waan raali gelin doonaa acaytahu shay-an waxbaan u dhiibi doonaa buuhi uu ku farxo acaytuhu shay-an oo yafraxu bihi caqdigu ansixi maayo kiwaayo waa waabuu keenaye ila waa tan dhacda imikae maxaa la yeelaya ujratulmithl buu yeelay mar haddaanu caqdiga ansixin ninka hawshaasoo kale soo qabta maxaa la siiyaa caadatan iyo curfan taasun baa loo dhiibaya faman banaa ka dhisa xaa'idkii hore loo soo sheegay mithaalka lagu soo sheegay aw radda ama soo celiya ilayhi kii waxa weeyaan jaacilku u soo celiya alcabda addoonka alaabiqee baxsaday walow kaana haba noqdo alraadu ka soo celiya jamaacatan ba ha noqda koox dhare istaxaqa waa mutaystay kaa soo celiyey aljucla buu mutaystay almashruuطa lahu mushqaayadii loo shardiyey loo ballan qaaday waaye waman camila ka shaqeeya bilaa shardine camalan buu qabtay bilaa shardin shardi la-aantii isagoo waxbaan loo shardiin ayuu iska shaqeeyeyba oo nin unbaa beertii hebel iska qardeeyeyba nin unbaaba iska dhisayba gurigii hebel unbuu arkoo dayr unbaaba ku jiqsiiyeyba nin unbaaba arkay geelii hebeloo baadioo baxsadayoo waabuu soo kaxeeyo wuu u keenayba waxlaala wax loo shardiyo loo yidhi ka keena ama ka dhisa intaasuu leeyahayna ma jirto majaanan buu ku shaqeeyey lam yastaxiqa ma mutaysto sheegan waxba ma mutaysto mutatawic buu noqonaya la heshiis lelama gelina yacni hadduu qofkii wax siiyo oo ugu tabarruco waa halkeeda laakiin wax lagula shuruutomo dee uu leeyahay ma jirto ujratulmithli xataa ma laha ile looma dirine laakiin hadduu curfi meesha jiro curfi haddii uu jiro dee curfiga ayaa shaqaynaya falow dafaca buu ihi hadduu dhiibo shaksun qof thawban mare u dhiibo likhasaalin doobiile fa qaala uu idhaahdo lahu doobiilaha uu ku idhaahdo iksilhu maydh walam yusami lahu aanuu u magacaabin ujratan wax mushqaayada ofakhasalahu uu maydho lam yastaxiqa shayan lam yastaxiqa u mutaysanayo alkhasaalu shay-an marka haddaad doobiilayaashii iyo kuwaa doonayso dharka inaad bilaash kaga maydhato halla heshiina u dhiibi weeye soo maha maydh u dhaho deetana ka dhaqaaq hadhowna waxba ma lihidheh ya fa in qaala hadduu yidhaahdo aba la ysqabtayba sharadta lii waxaad ii shardiday ciwadan baad ii shardiday bedel camalkaaad iga siinayso calaa hada alcamali camalkan dushiisa fa ankara uu diido kii u dhiibi uha xukuma shardiyin falqowlu qowlulmunkiri weliba qowlkiisa kaa dafiray qowlkiisaa la qaadanaya waayo dee asalku waa baraa'atu dimatii soo ma inaan waxba lagu lahayn asalkaasaa xoogeynaya dee waa talabaada dee asalkuma shardigu inuu jiraa mise waa inaanu jirin waa inaanu jirin dee shuruudu waa shay xaadita wey waa shay soo dariya nolosha dada ku soo dariya marka mas'alada kolley dee kaasi waa waa qowl waa mutabarric bay leeyihin mar haddaan waxba lagula heshiin qowlo wuxuu leeyay me wuu leeyay mar hadduu shaqadii qabtay qowlo wuxuu leeyahy in kaana macruufa bidalika alcamal falahu wailaa falaa haddii camalka waxa weeyaan lagu yaqaanay oo shaqadiisuba de ay tahay inuu dadka dharka u maydho ama hawshaa inuu qabto tusaalahaan nin baa dee gaarigi tiro gaariga maydh waxbana kulamaad heshiin shaqadiisu waa inuu gawaadhida maydho oo lacagu ka qaato hadhow haddaad tiraa myaa wax kugula hesheeye maya dee waa tabarrucda oradoo iska ta iyagu tabarruc baan u jeedeen ma soconayso curfigaa xadidaya almuhim qowlkaasaanu istixsaanay النwwي qad يstaxsن buu i hada الwجه لdalaaلة الcرف عalى ذalika وaqiyaamuhu maqaama lفظ curfigu halkii lafdiguu dee gelayaa oo halkii bayc mucaaطaaتkii oo kale shabه masladu la leedahay soo ma waay marka mar hadduu curfigu yahay ninka in loo dhiibown waana sida ay tahay dee waa loo daadiyaa un marya deetana ha dhow toolana dee lacagtii ama gaadhiga waa loo diraa maydh un baa dee la yidhaahdaa ha dhowna waxa weeyaan dee lacagtii mutacaarafka ahayd ee la isla yaqaanay baa la siiyaa waayo walikullin mid kasta waxaa u bannaan oo minhumaa labadooda ka mid ah almultazima waa kii isa saaray ciwadka macluumkaa iyo dee caamilkii faskhuhaabaa u bannaan caqdigan ama heshiiskan jucaalada lahaa inay faskhiyaan waa jaa'iza min aljaanibeyn qabla tamaami alcamal dee ila camalkii haddii la dhameeyo muxuu faskin doonaa caqdigiba camalkula dhammaanaya soo maaha ila camalkuunbuu ku xidhnaaye laakiin hase yeeshee in fasakha hadduu faskiyo saaxibulcamali camalka saaxiibkii baa faskiyey bacda shuruuci buu faskiyey kii camalka loo qabanayaa faskiyey intuu gudagalay kadib ay bacda shuruuci lcaamili fi lcamali kii shaqaynaya camalkii intuu gudagelay kadib lazima waxaa ku waajibaya qistuhu baa ku waajibaya qisdigii intaa uu ka gudagalay kusoo hagaagayey min alciwadi xaalo ciwadkii uu ka mid yahay marka hore laysu shardiyey oo camalkii nisfuhu buu qabtay nisf nisfu alciwad almashruud buu yeelanaya mar haddii kii shaqada lahaaya dirsaday uu ka joojiyey wa fii maa siwaa daalika kaa wixii ka soo hadhana laa shay-a shaynamuu lilcaamili caamilka u sugnaan ha oo camalkii isagoon gudagelin buu caamilkii fas ayuu ayuu saaxibulcamalkii faskiyey waxama lahadde ila camalba muu qabane amaba se saaxibulcamalkii ma faskine waxaa faskiyey caamilka laftiisi ayaa markuu waxoogay wadwaday man banaa xaaiii waxoogay markuu yaro wadwaday buu ihi war waa kadeed shaqadan uu iskaga tegey waxama laha buu ihi aradu isagaa ikhtiyaarkiisa ku tegey arad almultazimina ma xaasilin qaradkiisiiyo ujeedadiisu maxay ahayd in meeshaasi dhisanto soo maa ama addoonkaa la soo celiye ama waay calaa kulli xaal waxaa lagu mutaysanayaa jucliga oo ah alciwad lmashruud ciwadka ama bedelkaa la isu shardiyey tamaamulcamal camalka dhammaystirkiisa ilaa inuu faskiyo mooyaane aami saaxibulcamalku markuu gudagalay caamilku dabadeed hadduu baadi doono addoonkii baxsaday oo bil baadidoonu ku jira ama geelii la waayey oonu soo helin dooxa ma leh shilin ma leh waayo maxaa shardi u ahaa ujradaas inuu keeno dee geeli geel lama keenin de hadduu idhahdo way maqardaan shaqaysanaya de me xoolaad shaqaysanayso xoolii baad gaari weyday halkaad ku heli layd baad gaari weyday الله أعلم وأحكم بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم